alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi waasxaabih waman tabicahum biixsaani ilaa ywmi اddiin ama bacd waa sunanulxaji xajka sunnooyinkiisu sabcun toddoba weeye waxaan idhi xajka acmaashiisii waxaa loo qaybiyey arkaan waajibaad sunnooyin rugni wixii lagu magacaabo oo laydhaha waa rugni in asagii lala yimaado maahane wax kaloo ka bedel noqon karaa ma jiro wax kabi karaana ma jiro waa in asagii lala yimaado taas waa wixii rugni lagu magacaabo qaybna waxaa lagu magacaabay waajibaad wixii waajib lagu magacaabo asaga in lala yimaado weeyoon laga tegin laakiin qofkii ka taga hadduu kas uga tagayna waaba ku dembaabaa haddii uu si kale uga tegey ama kasba ha uga taga hadduu rabeena mar walbana waxaa lagu kabi karaa neef ariya oo hadyi ah ayaa la gowraca shaygii lagu yidhaahdaa waa sunno qofkii ka tegey mana ku dembaabayo wax lagu kabayana lama arko oo waxba kugu waajibi mayaan ajarkiisii unbaa kaa dhimanaanayo sunnadaas ajarkeediiyaa kaa dhimanaanaya saddexdaasaa loo qaybiyey marka arkaantii waa soo ogaanay lix ayaan ku soo ogaanay waajibaadkiina darsigii shalay aakhirkiisa ayaan ku soo qaadannay in kasta oo aan rabay inaan baraarujiyo waa sunanulxaju xajka sunnooyinkiisa sabcun toddoba weeye alifraadu keliyeerid weeye meesha xoogaa in la fahmo wey xajka un arkaanta iyo waajibaadka iyo sunnooyinka in la kala fahmo waa fududdahay laakiin xajka qofkii awal sameeyey waa u fududye qofkaan samaynin fahmidiisu xoogaa waa adagta ilaa waa camal aadan aduguna samayn qof samaynayana aadan arag sheeko si loogu fahmaa ma fududa marka la mid maahan camalaad samay jirtay salaad haddii la sharaxa wax kastoo laga sheego salaadda waa fahmi soon haddii la sharaxa wax kastoo laga sheego waa fahmi camal aad adugu samay jirta haddii la sharaxo waa fahmi laakiin camal aadan samayn wax samaynayana aadan arag sheeko marka ay noqoto waxa la fahmaa waa qayb ka mida sidaa oo ugu saxsan looma fahmo welidaa saas daraaddeed qofka si kasta loogu akhriyo marka ugu horayda gacanta in la qabto u baahan yahy oo la yidhaha halkaan mar halkaanna mar shiiqii laftigiis gacanta in la qabtuu raba markuu tago gacanta ugu horayda kadib indhuhu furmaayo kadibay indhuhu furmayaan marka xajka saddex qaabaa loo xajiyaa saddexdaas qaab culummada ijmaacaaday ku soo rareen saddexdaba inay bannaan yihiin saddex qaabaa loo xajiya saddex qaabaa loo xajiya waxaad fahmaya marka koobaad haddaad garato qofka maxaa ku waajiba qofka xajaa igu waajiba uu leeya xaj keliyu qofka kumaba waajibo xaj iyo cumra qofka ku waajiba haddii wax ku waajibayaan xaj iyo cumro labadaasaa waajiba marka xaj iyo cumradii markay ku waajibaan saddex qaabaa loo xajiyaa mid ifraad a laydhahdo midku ku bilaabay shaaficiyada agtooda muctamad waxaa ah ifraadku inuu fadli badan yahay saasa agtooda muctamadka ah ifraad macnaheedu waxay tahay markaad miiqaadka maraydo oo meeshii laga xiro jiray aad maraydo xaj keliyaad xihana xajkaasaad dhammayne marka xaj dhammaado oo aad ka xalaalowdo oo xajoo dhan aad dhammaydo aad ka baxee xaramka laguma dhihin magaalada makaad ka baxee xaramkaad ka baxee xaramka marka la yidhaahdo magaalada mako meela xaramka waa ka weyn oo magaaladiiyaa gudubtay magaaladaa weyn meelana weli magaaladu ma gaarin xaramkii xaramku dhinacyada gabalu aad ugu dhowey saddex iyo labaatan kilomitr meelaha gabaluu jira xaramkii marka xaramkaad ka dhammaaneen meelaha ugu dhow oo xaramka ugu gaabana looga baxo tanciima laydhah waa isla magaalada gudaheeda markaad xaramka ka dhammaato xuduuduu leeyahay tabeelayaala ku dhegan ay ku qoran tahay nihaayatulxaram xaram waa dhammaaday saad iskaga socoto ood shishay uga gudubto tabeelahaas oo haddaad gadaal u fiirido ay ku qoran tahay bidaayatulxaram markaad gadaal u fiirido awel markaad soo socotay nihaayatulxarama ku qorre dhinaca ku soo xiga markaad ka gudubto haddaad fiiridana bidaayatulxarama ku qoran markaad xaggaas ka marto oo xaram waa ka dhammaata xilliyaa tagta tabeelahaas geedka ka shisheeya qodax kama goosan kartid laakiin markaad ka soo gudubto qodax waa ka goosan kartaa geedka ka sokeey xilli iyo xaramaa la kala yidhaah marka halkaas aad tagto ayaad halkaas ka soo xidhana cumro cumraad halkaas ka soo xidhane markaasaad soo aadee aad kacbadii xaggeeda soo aadee waa imaanee waa cumraysane markaa xajkiiyaad hormariday cumradiiyaad dabamariday nuucaas magaciisa maxaa leedaha ifraad nuucaas waa nuuc nuuca labaad waxaa la idhaha tamatuc tamatuc macnaheedu wuxuu yahay marka aad hadda xajka u safraydo miiqaadka markaad maraydo waxaad xidhanee cumru xidhan maydid xaj cumraad xidhane labayk allahuma cumratan aad leedahay ilaahu anugu cumran kugu ajiibay cumradaa markaad tagto xaramkii cumradu waa isfududahay xidhashadaad xidhatay markaad kacbadii tagto dawaafaad samayne sacyiyaad samayne tintana waa xidhane haddaad rag tahay ama waa gaabsan kartaa waa nagii soo ogaanay dumarkuna waa gaabsanayaan khalaas iyadu cumradu waa intaas cumradii waad ka xalaalowday magaaladaada adoo iska jooga maalinka bisha dilxija ay sideed tahay guriga aad maka ka degantahaad xaj ka xidhane xajkiina saasaad isna ku dhammayne sidaasaa waxaa la idhahdaa tamatuc tamatuc macnaheedu waa raaxaysi raaxaysiga meeshuu ku jiraa waxay tahay qofka hadduu xirto maalan xaj oo uu inta kacbadii tago dawaafo waa qof maxbuusa ma xalaal noqonaayo maalan ninkii madaxiisa inuu dabalaa ka xaaraan wax carfaaya inay marsadaan dadka xujayda waa ka wada xaaraan adugu arki doon ashyaa badan ah qofkii ka xaran qofka qof is-ilaalina madaxii inuu aboolo ka ilaalina wax carfaay inu marsado ciddiyihii inuu jaro waa ka xaaraan tinta inuu jaro waa ka xaaraan ninkii iyo xaaskiisi waa ka mamnuucay kayni waa kala xaaraan iskuma bannaana wax badana ka xaaraan qofkii marka qof maxbuus camala wey ilaa uu xajka ka dhammaynayo laakiin qofkan cumrada hormariyey marka cumrada dhameeyey sidiisi horu ku laabto wax walba awal dadka muslimiinta xalaal u ahay xalaal oon xaaji ahayn xalaal u noqonayo marka waa iska raaxaystay qofkan waa nastay tintiisu waxa weeyaan xirtay waa catar iska marsaday wax walboo dadka muslimiinta xalaal u ahaaye xalaal u noqday dadkaan xujaydan wixii xalaal u ahaa marka raaxaysigu waa intaas tamatucaa la yidhaha marka maalinkay sideedada xajka la xidhana kadiba xajka la dhammaynaa qofka nuucaasa qaabka u xajiyaya waxaa la yidhaha tamatuc mutamatica qofka magaciisa la yidhaha camalka uu sameeyena tamatucaa la yidhaha cumradu hormariyey xajku dabamariyey nuuca saddexaad oo loo xajiyo qiraana la yidhaha qiraan qiraan qofka samaynayana waa muqaarin qiraanka macnihiisu waxay tahay markaad hadda dhaqaaqaydood xaj aadaydo meeshii laga xidhan jiro miiqaadkaayd markaad tagto hal maraad isku xidhanay xaj iyo cumro waad leedahay labayk allaahumma xajatan wa cumra hal maraad isku xidhanay acmaashii xajkaad samaynay marka cumradu waa iskaga dhex jirtaa labadood isku maraad xidhatay mana xalaaloobaydi ilaa xajku dhammaadana ma alaaloobaydid ma xalaaloobaydid kaasna waxaa la hahdaa qiraan waana qaabkii nabigu u xajiyey sala allahu alay slam qiraanka nabigu ma xalaaloobi karin maxaa yaele xooluu wada isagu hadiya oo kacbada loo wado qofka hadyiga wadaana ma u bannaana inuu madaxiisa xiiro markay sidaas tahay marka saddexda nuucba in loo xajiya culummadu waa ijmaaca yidhaahdeen madaahibta afartaaoba waa sheegay ina ijmacta saddexda nuuc saddexdaba in loo xaji karo ifraad waa loo xaji karaa tamatuca loo xaji karaa qiraanna waa loo xaji karaa kaliya masalada khilaafka adagu ka taagayn waxay tahay yaa u fadli badan wey shaaficiyadu waa kuwaasku leh sunna waxaa ifraad macnaheedu waxay ula jeedaan ifraadka fadli badan saasay ula jeedaan ahlucilmiga gabalna oo xanaabiladu ka mid yihiin waxay rajaxaan tamatuca waxay lehaen tamatuca fadli badan dhowr iyo toban xadiisa ku soo arorto saxiixa nabigu bal waa midkuu tamaniyey oo uu nabigu yidhi sal اlahu alay slam low an istaqbaltu min amrii mastadbartu lam asuqil hadya wa jacaltuhaa cumratan haddii haddeer wakhtigii isoo dhaafay uu ii dhimanaa lahaaya wakhti ii dhiman iyo fursad ii dhiman ay ahaa laheed hadyiga aan soo kaxeyn waa iska day lahaa waxa weeyaan cumran ka dhigi lahaa camalka koobaad kadibaan xajka dabamari laha dadkiina dhammaan wuxuu ku yidhi man lam yakun macahu hadyun falyuxilla qof kasta oo aan hadyi wadin ha xalaal noqdo macnaheedu waxay tahay tamatuxa u xajiyo amarusi bal waa ka carooday kuwii oo degdegi diiday dhowr iyo toban xadiis oo sidaas oo wada tusaya in tamatuxu fadli badan yahay in cumrada la hormariyo xajkana la dabamariyo aa soo arooray xagga daliilahaana wax ishkaalu kuma jiro in tamatuxu fadli badan yahay marka saddexdaas qaabaa loo xajiyaa shaaficiyada qowlka muctamadka agtooda ka waa qowlkaas matniga ku yaal oo ah ifraadaa fadli badan hayl isagaa hawl badan isagaana dhib badan ifraadkaas marka sidaasay u leeyihin waa sunno waa fadli badan yahay nuucyadii kale waa u xaji kartaa tamatuci qiraankiina waa u xaji kartaa ay ku leeyihin shaaficiyadu laakiin kanaa sii fadli badan sidaas way warku marka waa sunno sidaasay ku timi alifraadu keliyeelid weeye xajkaa keligiis marka horeeto la xidhanaa marka qof miiqaadka uu ka xirto xajka markuu dhammeeyo kadib uu ka safraa markaas xaramka oo adugu meesha ugu dhow oo xaramku ku dhammaado inta ka gudbo oo xilliga tagu cumro ka soo xidhanaa cumradiina saasuu kula imaanaa saas way ifraadku isagaabaa kuu sheegay wuxuu yidhi wahuwa ifraadku taqdiimu lxaji waa xajka la hormarintiisa cala alcumrati cumrada laga hormariyo cala alcumrati cumrada laga hormariyo sidaasaa la yidhaahdaa ifraad waa in xajka la hormariyo oo cumrada laga hormariyo wa talbiyatu sunnada labayda talbiyada weeye waa inuu qofku aad u badiyo talbiyada marka koobaad waa xidhanaa marka uu xidhanayoba oo xidhashadana waanagii soo ogaanay waa inuu niyeysto inuu camalkii dhex galay markaasuu wuxuu leeyahay labayk allahuma maalan xajan hadduu xaj kaliya xirtay hadduu cumro xirtay labayk allahuma cumra hadduu labada xirtayna labayk allahuma xajan wa cumra markaas kadib uu talbiyeysana lafdigeedana kan sharaxu idin dhigaa waa tawxiid macnaheedu waxay tahay labayka ilaahayo waan ku ajiibaa ijaabatan bacda ijaaba ma ahan hal maraan amarkaaga qaadana waa ajiibid ajiibid kale ka dambaydo oo aan ku daa'im ahay weligay waxaad amartana waa samaynaa waxaad iga reebtana waa kahanaa daacadaadaasaan daa'im ku ah sidaas weeye allaahuma yaa allah labayka adiga ayaan ku ajiibaa labayka waan ku ajiibaa laa shariika mid kula wadaagaa laka kuma sugnaan axad kale oo dadka wax u xalaaleeya wax ka xarima wax ku waajibiya wax ilaahayo ma anugu melihi adaa kaligaa ii ilaah ah adigaasaan keligaa daacadaada u taagana oo wax waajibiya wax xarima adigaasaan ku ajiibaa laa shariika laka labayka ilaahayo waan ku ajiibaa cilladu waxay tahay keligaa aan kuu ajiibaa ina alxamda mahadda wa nicmata barwaaqada laka kaligaa kuu sugnaata wax allo waxa nimco haysta adaa isiiyey cid kaloo isiiday ma jirto walmulka mulkiga iyo maamulkana aduu kuu sugnaaday laa shariika laka sidaas ayuu leeyahy talbiyadii nabiga wey sala allahu alay wasalam saasuu ku celcelinaa marka saddex wa dawaafu lquduumi dawaafulquduum dawaafulquduum wuxuu khaas ku yahay waa qofka xajka xaajigaa oo xajka soo xirta oo markuu miiqaadka maraayey xaj soo xirtay makana ku hormaray oo qabla wuquufi carafa maka tegey qof kaleeta lama suuray karo dawaafulquduumkiisa dawaafulquduumku waa qof xaj soo xirtay qabla wuquufi carafa isagoon carafo teginna ku hormaray kacbada isagoon carafo tegin uu kacbada ku hormaray qofkaas dawaafka koobaaduu dawaafaya waa sunno dawaafulquduum aa la yidhaahdaa qofkaas dawaafulquduum aa la yidhahda laakiin muctamirka isaga de carafa maba aado markuu tagana dawaafkii rugni ahayd dawaafa marka koobaaduu tago marka dawaafkan sunnada ah oo aan waajibka ahayn waa qof xaj uu u xidhan yahay cumro uma xirna keligeedu xajaa u xidhan as intuusan tegin carafuuna kacbadii tegey dawaafkaas koobaaduu dawaafayaa sunnaah saddexdaas sunnooyinka ayuu sheegay afarta kale oo soo socota afartuba waa waajibaad walmabiitu bariida bimusdelifata la baryo weeye walmabiitu bimusdelifa macnaheedu waxay tahay maalinta sagaalaad carafo marka la istaago sida maanta odhan meeshaas ilaahay loogu baryayo qoraxdu markay dhacdo aa laga soo dhaqaaqa carafo marka carafo laga soo dhaqaaqo carafo waa xuduuday leedahay oo sidaas u calaamadaysanoo sidaan sheegaynay marka aad soo dhaqaaqdo sidaad u socoto aad arkaydaa tabeellahay ku qoran tahay nihaayatul carafa mar haddaad hortaada ka akhriday nihaayatu carafa mar haddaad tabeellaha shishe ka marto waa ka gudubta carafa haddaad gadaal tabeelle u fiirida waxaa ku qoran bidaayatu carafa halkaasay ka bilaabane adigaas ka soo gudbay sidaasaa lagu aqoonsa xuduuddaasna waa muhiim qofku inuu yaqaan dii kaleeta meel wuxuu istaagi doonaa aan carafo ahayn qofkaasuna xajku saas uga dhammaata qofkii isku haysta inu carafo taagan yahay meel meel aan la taagnayna ma la ah meel walba qofa iska taagan marka haddaad un meel dad iska dhooban iskala dhoodato hadhow ha sheegin xaj la-aaneed noqotaa dhacda laakiin xuduudahaasaa la ilaaliya marka halkaas maqribkii marka la gaara laga soo dhaqaaqa lama tukado maqribka waktigaas waktigiisa dibaa loo dhigaa takhiira lagu sameeya maalinkaas waxaa loo niyeysta caawa cesha in lagu darayo markaad tabeelahaas ka soo gudubto horta dhulkaad ku socota waa xilli xaram maaha geedaha waa qodaxd waa laga goosan karaa waa la soco karaa ugaan haddaad ku aragta hadaad waxaajata awlaamta taabay waa iska soceen musdalifaad ku socotaa dhinacaas qoraxdu ay u dhacdaad u socotaa saad u socoto u socoto u socoto aad arkayda tabeelay ku qoran tahay bidaayatu musdalifa bidaayatu musdalifa haddaadan gudaha u gelin ood meeshaad seexato habeenkaas waajibaa kaa maqan xajkaaga waxbaa ka maqan gudaha u gal tabeelahaas gadaal u soo akri maxaa ku qoran marka nihaaya markaa saas u gasho ha markaa saas u fiirido marka waxaa ku qoran nihaayatu musdalifa marka nihaaya halkaas dhabarkaaga ka akri gudihiiaad u socoto aduguy gudihiiaad ku socotaa khalaas waa gasha musdalifa xaramkiina waa gasha weliba fiiri markaad soo gelaydo aad bidaayo gelaydo ila gudahaad u socotaa gudahaad u socotaa bidaayatu musdalifa markaad tabeelaha ku aragto tabeelaha ka gudub fiiri nihaayatu musdalifa qofka shaka mara waa ka dhammaata khalaas waxaad joogtaa meeshii ay waajibka ahayd in la joogo waana weynta meel un ka tag meelahaas ka mida meel meelahaas ka mida ka tag meel iska tag aad soo gasho maqribkii iyo ceshihiiaad jamcina oo tukani markaad jamcido habeenkaa shaqadaada waa inaad seexato berri yowmulxajil akbar ee ku sugayda xajkii weyna maalinkiisa waa maalin adag marka iska naso ha wareegin meelaha isku sasawirin dhagxaan ha aruursan dhagax dhulka dhamaan dhagax dhagax lama waayo ha ka fakerin berriha dhagaxan tuura halkan ka keena sarartaba dhagaxa kaa dila meel kasta waa dhagax dadka saasay buuraha u saaran yihiin dhagaxay raadaayeen dhagax dhulka dhan waa dhagax bal imtixaanka banu aadam wixii loo dira waa yaab marka khalaas habeenkaas waa la nastaa nabigu horuu ka seexday waxaa la yidhi habeenka keliah oo salaatuleyl isagoo tuka aan la soo naqlin waa halkaas habeen noloshiisoo dhan maantii labayo tobankii waa la taagnaa ee carafaa la jiray haddana berri oo dhan waa yowmulxaji alakbar habeenkaas xoogaa in la nastaa la rabo khalaas salaada subaxa halkaas lagu tukadaa mashcarulxaraam meeshay ku taallaa waa halkaas fadkurullaaha cinda almashcar alxaraam meeshaas weeye buur yaroo meesha ku tilayaheed buurtii inta xaaqeen ay masaajid ka dhiseen marka masaajidkaasay ku qoran tahay mashcarulxaraam buurtii waa la xaaqay masjidaa laga taagay meeshii masaajid haddee ma qaado xujey afartii un qofa usoo hormarta dhowrka kuna usoo hormarta iskaga tukayda ee xujey ma qaado meeshaad joogtaa la iskaga tukada waagu markuu beriyo waa waqtigaas waqtiga fadkurullaaha cinda almashcar alxaraam lagaa raba inta istaagto ilahay inaad xusto habeenkaas hooyashadaas shaaficiyadu qaar waxay qabaan waa rugni arkaantii horey ku daran shiikaanuna muxuu ku daray sunnooyinkiiuu ku daray sunnooyinkuu ku daray waxaa lena kalaamka raaficiyay sida ka muuqata laakiin qowlka muctamadka habeenkaas meeshaas in lagu hoydaa waa waajib rukniguna muctamadka maahan sunnaduna muctamadka maahan fiiriya sharxa ibnulqaasimka iniin baraarujiyey wuxuu ku yidhi wacadda waa tiriyey hu mabiidka min asunani sunnooyinkuu ka tiriyey huwa tirintaasu maa yaqtadiihi waa siduu keenaya kalaamu raaficiyi waa sharaxa ibnuqaasimka fiiriya hadalka raaficiya sidaas keenaa laakin aladii qowlka fii ziyaadati rawda rawdada siyaadadeeda ku sugan oo nawowi leeyahay iyo wa sharxi muhadab sharxi muhadab oo nawowi leeyahay ana almabiita bimusdelifa waajibun musdelifa in lagu hoydaa waa waajib baajuriguna wuxuu yidhahdaa wahuwa almuctamad waa kaasa qowlka muctamadka marka qowlka muctamadka habeenkaas meeshaas in lagu hoydaa waa waajib iyadoo shaaficiyada gobol rugniba ka qabaanba halkaas marka waajibaan ku haynaa wa ragcata dawaafi iyo labada ragcoo dawaafka labada ragco oo dawaafka labada ragco oo dawaafku iyagu waa sunno waxaa la tukadaa dawaafku markuu dhammaado kadib ayaa lagu tukadaa maqaamu ibraahim gadaalkiisa dhagixii kacbada markii la dhisaayey derbigu markuu dheeraaday uu ku istaagay nebi ibraahim dhagaxaas gadaalkiisa inta la tago oo kacbada xaggeeda loo jeesto dhagixiina adiga iyo kacbadu inin dhexeeya aa laba ragca la tukadaa waittakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa waa meeshaas wey taas waa sunno waa sunno walmabiitu ku hoyashada bimina lagu hoydo walmabiitu hoyashada oo lagu hoydo biminan kaasuu asna sunnooyinkii ku daray mabiidka mina lagu hoyda waxay tahay habeenkii tobnaad musdelifo markaad ku hoyato salaada subax tukatood inta istaagtay muddo dheer ilaahay xusayday qoraxdu intaysa soo bixina laga dhaqaaqaa musdelife halkaas qoraxdu u dhacdaa loo dhaqaaqa markaad muddo socoto waadi muxasara kugu imaana waadigii asxaabulfiil lagu halaagay waa laga gudba adoo dadaalaya meel cadow lagu halaagay si degan looma maro adoo murugsan oo cabsanayaa laga gudba marka waa meel yaroo gaaban intaydan ka gudbin horta tabeelihii hortaada ka arkee mina maxaa ku qoran marka bidaayatu mina ha ilaa inaad gashaad rabtahay bidaayatu mina khalaas mar alla markaad tabeelahaas ka gudubto gadaal haddaad u aqrida waxaa ku qoran nihaayatu mina mina meeshay ku dhammaahayde qofka xagga aada marka waa ka baxay mogta adugu laakiin intaa u socota hortaada adaad ka akhrina bidaayatu mina bis waadiga markaad ka gudubto tabeelaha ka gudubtay gudihii minaad gasho khalaas soco soco soco maalintaas waxaa kugu soo aadaya socodkaas jamratuluula lama tuuro waa ka gudbayda waxaa ku xiga jamratulwusda lama tuuro waxaad ugu dambeeya jamrada ugu dambeeda dhagax lagu tuura waa jamratulcaqaba taasaa toddobada dhagax ku tuura maalinkaas tobnaad kadibaad tintaad xiire markaad tinta xiirtaad sii lugayne waxaad arkaydaa marka nihaayatu mina saad u soctay minaad ka dhamaan rabtaa nihaayatu mina wejigaagay ku taalla haddaad ka gudubto kaad fiirida waxaa ku qoran bidaayatu mina halkaas kasii bilaabataa mina waa ka tegi adugu halkaas markaad geli khalaas magaaladii markaad gasho magaaladaas inta lugaydood kacbadii tagto aad dawaafkii rugnigahaa samayne sacyigii ka dambeeyeyna waa samayne intaas aad waddo duhur inaad ku gaartaa laarka casr inaad ku gaartaa laarka qoraxu inay kugu dhacdana waaba dhici karta markaasaad ka soo laabane ka soo rogmi maalintaas marka maashii ugu waaweynaada samayda dhagaxiyaad aad ku tuurtay jamratulcaqaba tintiina waa xiirtay dawaafkiina waa samayday sacyigii ka dambeeyena waa samayday intaas waa maalinkaas intii lagaa reebay marka gawraca laga reeba gawriciya kaa dhiman haddaadan samayn gawraca haddaad ku dartana waaba dhammaystirtay intii nabigu sameeyey sala allahu cala waslm qoraxdu markay dhacdo minaa lagaa raba habeenkaas inaad mina u hoyataa lagaa raba ta ka soo laabato kacbada dhinacaas qoraxdu ka soo baxdo inaad soo aadda la rabaa meeshaad saaka ka timi wey raadkaagiad ku laabee meeshaas qoraxdu ka soo baxda soo aadi markaasaad tege mina mina habeenkaas koob iyo tobnaad inaad ku hoyataa la rabaa habeenkaas inaad ku hoyataa lagaa raba dada inta daaraan hoteelada iska seexdaan waajibaa ka tega mana ahan sunno waa arki doonaa hoyashadaas habeenka koob iyo tobnaad waagu markuu beriyo waxaa lagaa rabaa inta dhagxaan diyaarsato duhurku markuu galo kadib inaad saddexdii meelood tiiba toddoba dhagax ku tuurto toddobo shaqo kale maantaas lagaama rabo tiiba maxaad ku tuure toddobo waxaadna ka bilaabay uulada waxaad ku xijine aaniyada waxaad ku xijine midda ugu dambayda jumratulcaqaba uule wusda waxaa la yidhaha caqaba bis habeenka labiyo tobnaad inaad mina koodiyataa lagaa raba waagu markuu baryo iska joog duurka markuu galo saddexdii uula wusda caqaba midiiba toddobaad ku tuure tiiba toddobo aad ku tuure hal mar haddaad tuurto hal dhagaxaad tuurto waxaa laga rabaa mid mid an u tuurto midkiiba haddaad toddobada hal mar tuurto hal dhagaxaad tuurto lixa ku sugay ee midaad qabee allaahu akbar kaasaad ku ride allaahu akbar saasaa loo tuura markaad tuurto maanta labiyo tobnaad markaas faman tacajala fii yowmayni falaa ima calayh haddaad iska tagto xajkaagaa kuu dhammaado waman taahara falaa ima calayh liman ittaqa haddaad inta dib u degto habeenkaas saddex-iyo tobnaad meesha qoraxdu kuugu dhacdo waa waajib inaad hoyato haddii qoraxdu dhacdo haddaad degdegayda inaad qoraxda ka hormartaa la rabo qoraxdu aysan kuugu dhicin qoraxdu hadday kuugu dhacdo khiyaar mari waa dhammaaday khiyaarkii fursadu waa kaa dhammaaday waa hoye khayraa kuu siyaaday ma camalaa kuu siyaaday habeenkaas saddex-iyo tobnaad hoyashadiisa mina lagu hoyaaya saddexdaas marka wey habeenka koob iyo tobnaad habeenka labiyo tobnaad habeenka saddexiyo tobnaad qofkaan tacajulin oo aan degdegin hoyashadaas weeye mabiidka oo mina kaasu marka waa waajib hadda sunnooyinku noogu daray walmabiitu in lagu baryo lagu hoydo biminan uu ku yidhi sunnooyinkii laakiin fiiri sharaxa ibnuqaasimkaa kuu baraarujina wsaadisu ku yidhi almabiitu waa in lagu hoydo biminan haadaa qowlkaanu maakii weeye saxaxa uu saxiixiyey alraaficiyu laakiin saxaxa nawowiyu nawowiyaa saxiixiyey fii siyaadati rawda alwujuuba waajibnimada in hoyashadaas ay waajib tahay qaala albaajuriyu wa haada huwa almuctamad uu yidhi xaashiyada wuxuu leeyahay waa kaasa qowlka muctamadka shaaficiye dhexdooda waa waajibnimada waa waajibnimada waa waajibnimada marka waxaan haysanaa meeqa waajibaan halkaan haynaa waxaan haynaa labo musdelifo mabiidkii musdelifa iyo mabiidkii minan wa dawaafulwadaaci wasaabicu midka todobeeya dawaafulwadaaci wa dawaafulwadaaca dawaafulwadaaca wey dawaafulwadaac macnaheedu waxa ay tahay waa sagootinta dawaafkeedii qofku markuu doonayo inuu maka ka tago oo uu maka ka baxo oo uu safar uga baxo ama xaaji ahaado ama yuu ahaanin safar dheer mid gaaban kaliya waxaa laga reebayaa qof aan u socon deegaankiisii oo doonaya inta soo danaysto inuu soo laabto qofkaasay culummada gabal ka reebaan safar dheerna maan meelahaanu xaaba ka soo gura rabaa ama alaab kale ka soo qaadan rabaa magaaladu inta ka baxuu ku soo laaba rabaa meel dheerna tegi maa laakiin qof kastoo magaaladaas ka safraa waa inuu noqdaa meesha ugu dambayda magaalada uu ka dhaqaaqo kacbada ta kacbada toddoba goor ku wareego inuu dhaqaajiya markuu safrayo dawaaful wadaac waa saas dawaafkii sagootinta kaasuu mid sunno ka dhigay laakiin asaguna sunno ma ahanayn sidaa raajixa waa waajib waa waajib fiiri sharaxa ibnulqaasimka wuxuu ku yidhi wamaa kii dakarahu lmusanifu musanifku uu sheegay oo min sunniyatihi sunanimadiisa ah qowlun marjuuxun waa qowl laga miisaan badan yahay laakina aladhara qowlka adharka wujuubuhu waa waajibnimadiisa qaala albaajuriyu huwa almuctamad waa kaasoo qowlka muctamadka ah fii madhab shaafici waana sidaas qof ruqsa u haysta oo ka tegi kara gabadha dhiigga xaydku ku dhacay xaajiyada aheed iyo gabadha umushay labadaas laga arkaa labadaas waa la ruqsiyey sharcigu waa ruqsiyey qof kaleeto ka tegi karaa ma jiro waa waajib duu ka tagana waa arki doonaa wixii waajib ka taga wixii laga raba laga rabaa oo ah dhiig aa laga rabaa marka meeqa waajibaan haynaa saddex mabiitu musdelifa mabiitu mina iyo dawaafulwadaac aan haynaa soo maahan waajib afraad waa kan wayatajaradu waa iska qaawinaa qofku ama waa iska dhartiraa alrajulu ninka dumarkii maya cinda alixraami xidhashada agteeda canilmakhiidi maro la tolay wayalbasu wuxuu xidhanaa isaaran go' hoose iyo wa ridaa'an go' kore labada go'o abyadayni cadcad marka uu doonaayo qofku inuu xirto marka uu doonaayo inuu xaj ama cumro xirto waajib waxaa ku ah inuu dharka jirkoo dhan loo tolay ama xibin jirka ka mida sidiisa loo tolay waa inuu dhammaan iska siibo oo laba go xirto jirkoo dhan maxaa ka mid a khamiiskii jirka qayb ka mid a surwaalkii shaatigii funaanadii sigsaantii khufaynkii wax alla wixii oo jirka ama khufaasayn rag ma qaataan ayagu laakiin dumarku waa waajib inay siibaan ayaga khufaasaynka waa siibayaan indhashareerka sow qayb ka mida wejiga looma turin gabdhuhu labadaasay siibayeen indhashareerkii iyo khufaasaynki laakiin raggu dhammaan wixii loo tolay jirkoo dhan ama jirka qayb ka mida loo tolay waa siibayeen maxaa ka mida qamiiskii shaatigii funaanadii nigiskii mid qaadi ahaa ogaada ilaahii weynaa subxaana wa tacaala siduu u hoojiyo dadka siduu dadka u hoojiyo wa cibrada intaan aaqilo la tegin aan dadka ilaahay caasiya cibradooda adduunka lagu arko xajkii dhowaa xajkii ka horreeyey sanadan hadda dambeeyey xajkii ka horreeyey aa mid qudaadda ka midoo xaji oo madaxda qudaadda ka mid aha oo aad faraha loogu taagaya ilaahay baa naga ogay markaasuu si kasta inta la yeelay asroolkii laga sii waani yarkaa gaaban oo maaratay dabagaab macawisa uga hooseeya dadka buumihi waxaa la siib lama ogolo markaas nin weyn baan ahay aniga nin weyn baan ahay nin weyn see isku qaawina war hadda go' xir maya nin weyn baan ha nin weyn baana naga taga waa kuu socda dadkii kula socda ha war waa xaaraan maya nin weyn baan ahay aniga ha saasuu kula socda dadka waa ka dhaad macnaha waa hoojin ilaahay kayrka ka qaadinaayo ha sigaarkiisu ku dhacadaa ha sigaarkiisu iska sitaa waxa weeyaan weyn baan nahay naga taga dad badana cabaayo kuwaas halkaas cabaaye war iska dhig baktigan aa wixi ad ka soo xajiday dembi ilaahayow dembi aan ka aan raba inaad ii dhaafto sodigii inaad tidhaa lama rabin nin weyn baan anugu uu leey marka waa hoojin qayrka alla ka qadina soo ma jeedaan qayrkii alla ka qadin alow qayrkaa naga qadin meeshii la rabay inuu calacalo oo yidhi allow ii dhaaf uu fiir bartiyo alla ku caasina allana muxuu leeyahay waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin caliim iska daa qofka dembi ku sameeye qalbigiisa qofkay ku soo dhacdo halkaas xaramkaa dembi ku samee cadaab xanuun badanaan dhadhansiinayna ilahay leey ka war qalbiga hadday kaa gasho meeshaan dembiga lagu sameeyaa waa ka duwan yahay dunuubta kale sida cibaadada loogu sameeya ay uga duwanta cibaadooyinka kale dembiga lagu sameeyana ka duwan yahay dunuubta marka ilaahay nama hoojiyo marka waxaa la rabaa inuu dharka dhan iska bedelo labadaas go-ow ninku isku reeba waana waajib sunno maaha tan waa waajib fiiriya hoos sharaxa ibnuqaasimka wayatajaradu rajulu ninku waa iska dhartiraa xatman waajibnimo uu ku yidhi xatman baajuri wuxuu yidhi wahaada huwa almuctamad waa kaasa qowlka muctamadka fi shaaficiya macnaha qowlka muctamadka waa qowlkaas waa waajib ku dar marka afar waajib soo halkan kuma hayno labadii waajib hore ku dar waajibaadkii xajku maxay noo noqdeen lix sidaas weeye marka dumarka wax ay iska bedelayaan waxaa laga arkaa indhashareerka iyo khufaazaynka labadaas bisa iska bedelayaan macnaheeda fiiri maahan hadday indhashareerka iska bedelaan inaysan wejiga qarsan karin wejiga qarsan karaan bal in xaafid bin cabdilbari wuxuu leeyay culummada muslimiintu waaba ku ijmaaceen laba iskuma khilaafin inay wejigooda qarsanayaan laakiin maxay ku qarinayaan mara wejiga adiga hadda fiiri cawradaada inaad ku qarido mara loo tolay waa la diiday macawis ma xihan karti laakiin waa qarinaya sooma gabadhu wejigeedii mara loo tolay kuma qari karto laakiin nin ajnabiga hadday aragto mara kaley ku qari karto maxay samayna mara yaroo khafiif ah oo garbasaarka oo kale camal ah ay markay marada madaxa xijaabka ku xiheeda ay ka hoos marina maradaas marka saasay u rogone rag ajnabiga markay aragtay soo rogone mara jidka loo tolay maahan marka mara iska furan wey mara iska furan maradaasay markay rag aragtay soo daysana mara khafiifa oo ay ku soco karto sidaasayna caaisha aan yeeli jirnay tiri faslun wayaxrumu waxaa xaaraan ka ah cala almuxrimi cashratu ashyaa marka wuxuu fasal u yahay axkaamta muxaramaati alixraam qofku markuu camal xaj ama cumro xirto waxyaalaha laga xaaraamtinimeeyey marka faslun fii axkaami muxaramaati alixraam ixraamku waa xirashada ama dhexgelidda qofkuu xaj ama cumro dhex galo qofku markuu xaj xirto ama cumro waxaa la yidhahdaa muxrim aa la yidhahdaa muxrim marka waxyaalo awal xalaal u ahaa aa xaaraam ka noqona ixraam saasaa loo leeyay waxyaalo awal xalaal u ahaa ayaa markaas uu xajka xirto ama cumrada xaaraan ka noqona waa toban shay oo awal xalaal u aheed aa xaaraam ka noqona qofku markuu xaj xirto ama cumro xirto muxrim aa la yidhahda faslun wayaxrumu waxaa xaaraam ka noqonaa cala almuxrimi qofka muxrimkaa waa qofka xajka xihan ama cumrada xihan qofka aan labadaas xirnayna sida annagoo kale aa ldha xalaal a ldha qofkaas qofkaasna muxrim a ldha dadkan kalena aa ldha xalaal waa qof xalaala a laleey iiri wayaxrumu waxaa xaaraankaa cala almuxrimi casharatu ashyaa toban shay lubsulmakhiidi mara la tolay inuu xirto mara sida jirka loo tolay ama jirka qayb ka mida loo tolay marada hadday laba go laysku tolo dhib male sida sawaabka maala go-weynu ka rabi markaasaa dhexda laga ta ama meelay ka jeexantaa laga tolay taasu dhib ma leh waxa la diidayaa sida sawaabka waxay tahay mara sida jirka loo tolay sida qamiis shaati funaanad sigsaan khufaasayn lama ogola lama ogola macawis kulligood lama ogola lubsulmakhiidi mara la tolo jirka loo tolay xidhashadiisa wa taqdiyatu ra'si madaxa in la daboolo min arajuli ninka xaggiisa xaalu ka ahaaday madaxaasu walweji wejiga in la daboolo min almarati haweeneyda xaalu ka ahaaday wejigaas ninka waxaa xaaraankaa muxrimkaa madaxiisa inuu daboolo gabadhana waxaa xaaraamkaa wejiga inay ku daboosho maro loo tolay maro kale waa u bannaanta laakiin maro loo tolay maro loo tolay sidaas weeye sidaas weeye marka sidaas ayaa xaaraam ka ah wa tarjiilu shacri tinta in la shanleeyo labaan hadda maraynaa lubsulmakhiid iyo taqdiyatu raasi min alrajuli walwaji min almara oo hal mid layskaga tiriyey labo saddex wa tarjiilu shacri tinta in la shanleeyo tinta in la shanleeyo ayuu wuxuu ku daray muxaramaadkii waa qowl daciif ah qowlka muctamadka tinta in la shanleeyo ama layska xogo xaaraan maahane waa karaahiyo fiiriya sharaxa ibnulqaasimka waa inin dhigaa wuxuu yidhi kadaa sidaasuu caddahu lmusanifu musanifku ugu tiriyey tinshanlaynta min almuxaramaati laakiin iladii qowlka fii sharxi lmuhadab ku sugan annahu shanlayntu makruuhun waa karaahiyo wakadaa sidaasoo kale waxaa xaku shacri tintoo la xogo bidufri ciddida lagu xogo maxaa yeelay maxaa karaahiye loo leeyahay shanlada iyo xogidda waxaa laga cabsaa tin inay fujiyaan tintana waa mamnuuc in la xiiro in la rifo oo la tifo waa kulligood waa xaaraan marka karaahiye saasaa loo leeyahay xaaraan ma ahan baajuurina wuxuu leeyahay waalmuctamadu alkaraahatu qowlka muctamadka shaaficiye ka dhex ah waa inay karaaha tahay ee xaaraan ma ahan in la shanlaystaa qubaysashadu iyadu waa bannaanta waa ka duwanta marka labada hore waa xaaraan midkaas oo ah waa tarjiilu shacri kaasu maahan xaaraan waa karaahiyo waa karaahiyo waraabic marka wa xalquhu waa tinta in la xiiro tinta in la xiiro in la tifo in la gubo kulli waa xaaraan macnaheeda waxay tahay isaalatuhu biayi ariiqin kaana waa tin in la suuliyo tinta jirkaaga ku taalla inaad suulidaa waa kaa xaaraan mar haddaad xaj xidhato ama cumro xidhato tinta jirkaaga ku taalla inaad suulido waa kaa xaaraan lama ogola waa mamnuuc an alkhamis wa taqliimu aladfaar cidiyaha in la jaro cidiyaha in la guro lama ogola in la suuliyo cidiyaha gacmaha lugaha waa isku mid ilaa marka laga reebo qofkii cidiyu ka jabto cidi jabtay qofka waa dhibee qaacidaduna waxay tahay idaa daaqa alamru ittasaca wamaa jacala calaykum fi اddiini min xaraj yuriidu llahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusr ilaahi weyna fudaydu nala raba culaysna lama rabo cidi hadday kaa jabto mana jari karti lu yidhah waa dhib banaane cididii jabta inta jabana lama gooya lama wada gooyo intaas ku dhibaydoo jaban ayaa ku ruqsa ibnulqaasimkuna waa inin dhigaya wa taqliimu aladfaar marka dadkii ilkaha ku jari jiray hadhow lagama celi karo iyagoo ruugaya la arka haddaba iska daa ilkaha lagumama jaro saas darteed ibnulmulaqimka cumdaha markuu sharxa wuxuu leeyahay sideedaba cidi in afka lagu jaraa waa karaahiyo hadhow dadkii maaran loogama helo markay xajinayaan dadkii afka la aadi jiray afka ku jari jiray dadka kale dee afkooda la aadi maayaan mid soona qaadan maayaan sakiina waa ogyihin isan u oggolaynba sharcigu marka haddaba iska baro iska daaba afkaana wasaqdooda ha ku jarin wadiibu wasaadisu nuuca lixeeyo xaaraamta adiibu waa wax carfaya wax carfaya qofka inuu isticmaalo xaaraanay ka tag nuucu raba ha ahaado xaaraanay ka tag jirkiisa iyo maradiisaba marka aad xirana intaadan xiranaad isticmaalee kaas hore hadduu jirkaaga baaqi ku yahay waxba kaa dhibima laakiin markaad xidhato kadib jirkaagii maradaadaba ka xaaran inaad marido mid dambe kii hore hadduu baaqi ku yahay kaadhibima waxbaa kaa dhibima wasaabic midka toddobaad waa qatlu saydi ugaar dilidiis ugaarku waa labo waa ugaarta dhulka iyo kuwa badda kuwa badda waa bannaan yihiin laakiin kuwa biriga oo dhulka ku nool waa ka xaaran qofka xaajiga ma dili karo ma qali karo ma soo qaban karo ugaartu waa ka xaaraan qofka xaajiga kuwa dhulka ugaarta badda ku jirto kalluunku wa xalaal wow xalaal wa caqdu nikaaxi wafaaminu kan sideedeeya oo xaajiga ka xaarantaya muctamirka caqdu nikaaxi nikaax la guntintiis weeye qofka muxrimkaa nikaax ma gunti karo naftiisana uma gunti karo dad kalena uma gunti karo isagu laguma nikaaxi karo asaguna cid wax kuma nikaaxi karo wilaayo iyo iyo wakaalo midna wax kuma nikaaxi karo gabadhuu dhalay ma nikaaxi karo isagoo muxrim maba xirmaydaba maba isqabaayo xariguba maba xirmaydo marka qofka muxrimka isagana laguma nikaaxi karo isna ma nikaaxi karo ma banaana hawshaas laguma jiro laguma jiro wa taasic midka sagaalaad alwadqu waa galmoosho waa xaaraan mar hadduu waxa weyaan qofku xaj xirto ama cumro u xirto waa xaaraan xaaskiisii addoontiisi kulli waa ka xaaraan waana midka ugu qatarsan oo waa shayga kaliya oo asagoo qofkii muslim ah xajka ka buri kara wey galmooshadu waa shayga keliya oo xajka buriye kuwa kaleo dhan xaaraan weeye laakiin dhib kaley kuu geysayn xajkii baaba kama wada dhigayaan marka kaas waa ugu qatarsan yahayba walmubaasharatu taataabasho bishahwati lagu taataabta wey kii tobnaad walcaashir wuxuu yahay walmubaasharatu taataabasho aan la mubaasharasho bishahwatin shahwo lagu taataabto haddaan shahwa jiri inkii xaaskiisa gacanta inuu qabto iyo ka ku fini oo u xajisiiyaa dhibkuma jiro dhibkuma jiro laakiin shahw ahaan inuu u taataabto xaaraanay ka tahay uma banaana uma banaana waa midka tobnaad tobankaas ayaa ka xaaraam ah hal midaa karaahiya laga reebay sagaalka kale waa xaaraam marka maxaa ka waajibaya waxyaalaha xaaraamta oo la sheegay wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wslam wbaaraka cala nabiyina muxamed